sababta uu yahay waa la helaya laakiin markuu san oo kale de sifo unuu noqdo ama ruuxa xirfadiisii wax lagu sifeeyey oo ruwaadana ay tahay haarun ibnu cabdillahi baad ku ogaan welibana ruwaadda uu yidhah laakiin raggii kale ama dee fuqahada iyo waxyaalahaasba ahaa iyo qolooyin kale ama zuhaad kale iyo oo iyaguna leh way jiraan oo sharaxan oo aad ka arki kartaan oo ama inoogu sugan tahay laakiin ruwaadda xadiiska ku shuruuday riwaaye xadiis ee had iyo goor kutubtana inoogu imanaysa mutadaawalka ah tii baa loo jeeda ama kutubta inoogu imanaysa xadiiska iyagoo riwaayo ku leh haddaba ninkaasaa jira wixii kale markaa suuradaa leh eeg markaa maxay noqon wixii kale suuradaa leh jamaal buu noqonaya aljamaal se maxamed ibn ibrahim aljamaal oo mihran aljamaal oo kale iyo qolooyin jamaal buu noqon midhal adigu kollay dumar rag kunyo un baan arkay amaan arag magax adigu laakiin midhal dumara iyo adigu bal kunyo oo kale iyano jamaal laydaa marka way jiraan iyadoo la qabtay jamaalku oo hadda markaa iyado markan dambe weliba mutaakhiriinta ku badan halkan shihaabudiin iyo taqiyudiin iyo ay la baxaan dee jamaaludiin iyo jamaalulislaam iyo taasna way la baxayeen taasoo iska badanna way jirtaayo khaasatan qaybaha dambe dee kuba badan jamaal iyadna magacyo dumari waa jiraan abu jamaalna mala nin wasiir ahaayo isna kuyadiisa ay soo naqliyeen waa jira oo bal markaa takfiifkuna waa jira laakiin xaggan kale aljamaal jamaalna markaa wuxuu noqonayaa kan ama awrkiraalo ahaa ama dee waxa weeyaan saaxibuuljamal unbuu noqona ha kireeyo si kale waa taas baa jamaal uu noqonaya taasi way jirtaa waana jaaimka badnaanaya laakiin alxamaal oo ruwaada haaruun ibnu cabdillahi baad ku ogaanaysa muuse ibnu haaruun xaafidkii ahaa aabihii marka wuxuui wasafuu way sifeeyeen waaba culimadu iyo taas alxamaala alxamaal bay ku sifeeyeen macnaa bilxamaalnaya wasafu way sifeeyeen haaruna haaruun ibnu cabdillaahi alxamaala bilxamaali bay ku sifeeyeen oo taasay sifo uga yeeleen oo isagay sifadiisa ay tahay ama xirfadiiyo nisbadiisaas ay tahayba haaruun alxamaal fi ruwaati ruwaadda xadiiska warisee ku shuurooday iyo kuwa dhexdooda amaa cidda aan ruwaadda ahayn kayrkiina waa laga helayaa walgayru ay wagayru haaruna haaruun hayrkii yaati waa imanaya bijimin jiim bedel alxaa'i xadaa hore bedelkeedoo aljamaal ayuu ku iman bal halkaa alxamaal iyo aljamaalna halkaasaan ku dhaafayna wuxuu yihi markaa naadinkum wasafuu xanaadan aw khabaada ciisa wa musliman kada khayaada wasafuu way sifeeyeen xanaadan xanaad bay ku sifeeyeen aw khabaadan awdana hamsadeedu marka lagu inshaadayo beydka la aqriyo waa idraaj ama naqlin baa ku iman xarakadeed haddaba khabaad bay sifeeye ay ku sifeeyeen ciisa ciise ninka la idhaa iyo wa musliman muslim ninka la idhaa kadaa saas oo kale ay wawasafuuhuma way sifeeyeen oo kadaasa labada hore ay ugu sifeeyeen khayaadan khayaadna way ku sifeeyeen labada waa ku laabme kollay halkii alxamaala si aan wixii aan qadarnun baana kuwana aan qadarayna waxa imika halkan ay tahay saddex wasfi oo ah alxanaad iyo alkhabaad iyo alkhayaad waa saddex wasfi markaa saddexdoodan alxanaad waxay tahay waa dee xirfo iyo nisbadii ahayde waa ladii yabiicu alxindata qamadida ruuxa iibiya xanaad laydhaah alkhabaadna ama khabaadna waa ladii yabiicu lkhabad oo khabadna waa dee markan waxa weeyaan caleentan dhirti iyo waxyaalahaas iyo intay dee geedka loolaan ama wax ku yar dhuftaan baa wixii caleene kasoo dhacda ay guran jireen oo ama calfigii dawaabtooda ay u guri jireen barhkoodna intaasaabay suuqyada ku iibin jireen waa caleenta iyo waxyaalahaas bal markaa dhirta laga daadiyey taas baanay khabad lagu magacaabaayo ka haddaba ka shaqeeya waxaase iibiya ama gura ayay khabaad odhanayeen ghazwaba jirta dee macruuf ahayd oo kollay kutubtay seeradana aan kuba aragnay oo kolle magacyadeeda ay kaa beeda ghaswatu lkhabad ghaswadii khabad oo waana ghaswada siifulbaxrina kolka laftigeeda uga yimaado oo ghaswadii ama dee sariyadii uu watay abuu cubaydat bnu ljaraax iyadoo rasuulku uu diray kollay jaajooyinkaas malabada kaba mid ahayd uu diray sahaydii ay wateen ciidan dhan oo dhowr boqol ahaa sahaydina ay ka dhamaatay tibir yarun baabay wateen oo markii dambe gaajadii iyo deetii uba baahday inay dhirtaas caleenteed iyo waxyaalaha cunaan markii dambena ilaahay u soo saaray daabadii weyneed ee cambarkii ama uu soo saaray xuudkaa weynaa ay ku naaxnaaxeen dee ayaamo dhanna ay cunayeen iyagoo dad aada u badan ahaa taas oo qasatulkhabad waxaa loogu magacaabay dee tan baa jirto waxay markaa gaajadii iyo baahidii ku kaliftay inay caleentii intay dhirtaas caleentii iyo waxyaalaha ka dhaadsadaan ay taa cunaanba bal markaa khabaadna waa taa khayaadna waan garayna waa kii dawaarka dee iyo waxaa dharka tolayay haddaba wuxuu sheekhu leeyahay raximah llahu tacaala ninkan ciisa bnu abi ciisa la yidhaaho oo uu inoo dhintay waa ciise kolley waa axad abucafaa weeye isagu iyo ninkan kaleo muslim ibnu abi muslim alkhaya ka hor midna hore ciisa bnu abi ciise ayaa la yidhaha kan dambana muslim ibnu abi muslim saddexdan sifaba waa lagu sifeeyey oo alxanaad iyo alkhabaad iyo alkhayaad macnaa raggani xirfadan saddexdan xirfaba way lahaayeen oo dee ha ku kala horeeyeen kolay qamadi iibiyaan iyo kolay khabadkan iyo caleemaha iyo calabkaa dawaabta iibiyaan iyo kolay dhartoolaanba taas way lahaayeen marka markaad labadaa nin gaar ahaantooda joogto haddaad alxanaad tidhaahna waad asiibtay oo qalad kaama dhicin haddaad alkhabaad tidhaahna waad asiibtay oo qalad kaama dhicin haddaad alkhayaad tidhaahna waad asiibtay oo qalad kaama dhicino sifayn aada saddexdaa wasi mid kamida ku sifaysaaba waa saxiix oo qalad ma laha ruuxu si ugu dhawaaqana qalad waa kaga badbaadayaa sababtu waxay iibinayeen oo mid kastaaba qamadi waa iibiyey khabadka waa iibiyey dhar waa tolay bal markaa taasba weeye oo iyadu markaa halkan laguma laha hebelna xanaad dheh hebelna khayaad dheh iska kala jiro magacyadaa ku kala dabdiye si loogu markaa loogu sifeeyo ama saddexdaas in kolba lagu idlaaqo labada nin weeye maha dadka kale labada nin gaar ahaantooda waayo dad kale alkhayaad iyo de waa la helaya oo bal markaas waxaa muxadisiintii macruufkeed kamid nin khayaad oo sunno la idhaaho oo kale waa sunnaha khayaadkoodo kafaniha ha ku tari jiroon nin ahlu sunnaha mooye nin kale kafantiisa mau tari jirin odatay khayaad oo sunno idhaah bal markaa waa nin yar dambeeyey bal markaa de waa la helayaa khayaado kale inay laakiin labadan baa lagu leeyahay gaar ahaantooda wasfigii lagu sifeeyaaba waa dee sawaab buu noqon ama saxiix buu noqon waayo xirfooyinkan intaba way la baashireen labadoodani markaas si loogu dhawaaqaba kuwan waa laga nabadgeliyaa baan leeyahay qalad oo ruuxu waa musiibun buu ahaanaya inta waana labada nin gaar ahaantooda weliba ninkaa horena waa si aan sheegnay waa nin daciifa wasafuhu way sifeeyeen xanaada bal iminkanaan laqbadiyo ahdibi sagalaadne wasafu waa culimadu way sifeeyeen halkan markay abwaabtan mutalifka iyo mukhtalifka joogaan ciisa ciise waxay ku sifeeyeen oo dee sifada halkani waa dee nisbo weeye tani oo nisbadii xirfada weeyaane dee ay xagga xirf ahaan ay ruuxii ugu sifeeyeen ciisa iyago musliman xanaadan bilxanaadi bay ku sifeeyeen balba markan gelino aw khabaadan aywa khabaadanna way ku sifeeyeen wabikhabaadinna way ku sifeeyeen kada wakawasafuuhumaa waana sifeeyeen oo kadaasay labadaa wasi hore ugu sifeeyeen labada nin waxay ku sifeeyeen oo mid kastaba gooni ahaantii shaqo uu qabtayna ay ahayd iyo xirfo uu yeeshay oo lagu sifeeyey khayaadan bikhayaadin khayaadna waa lagu sifeeyey bal markaa waxa ay tahay macnuum mid kastoo labadoodan kamida wasfigii lagu sifeeye saddexdaa wasfi kaba midiba waa saxiixun sababtu waayo acmaashan iyo xiraftan way la yimaadeenoo way la baashireenoo mid kastaaba maha inay mar la wada imanayeena dee waktiyo kala duwanba ha la yimaadeene laakiin intaba acmaashan way qabteen walow dee ay markaa marka la eego in isagu uu muslimna khabaad kuba shuhuroobay ciisana xamaad ku shuhuroobay oo barhkood ay taas ay kala raasax yeelaan haddana xirfooyinkan way la wada lahaayeen wasalam yaftax fi lansaari waman yaksiru laamahu ka aslihi laxan wuxuri sheekhu raximah llahu tacaala waftax kordhow waa laamta asalamiya salami kordhow waa laamo salamiyi weye nisbadan asalamiy laamteeda oo laamta kelimadan kordhow oo fadxo ku dabdi yasiirtu way fadxisan tahay iyadu y filansaari ansaar dhexdeed oo macnaa marka uu yahay shaksigaas nisbadan lihi ansaar uu yahay assalamiyu dheh adoosiintii fadxinaya laamtiina fadxinaya ansaar buu ku yidhi waayo dadka kaleba waa ansaar markuu ruuxan yahay ruux ansaariya yahay nisbadiisa suuradan ku timaada laamteeda iyo siinteedaba fadxiyo assalamiyu dheh taas dheh oo waxaanay tahay nisbo loo nisbeeyey hilib la odhanayay reer bani salima oo iyagu khasraj ahaa oo waxaa raggaa loo nisbeeyey kaba mida jaabir ibnu cabdillaahi saxaabiga mashhuurka abi qataada iyo kolooyin kaleba nisbadoodu taa weeye kol hadduu ruuxu ansaar yahay ansaar yahay waxaad nisbadiisan ku dabdisaa assalamiyu reerkuna adeeg marka reerkoodii la eego bani salima ayay ahayd oo laamtu way kasrisnayde waa taqyiiraadka ay nisbadu la timaaday mid kamida tahay sia bani namir oo kale o annamariyu oo kale sia loo yidhaao kale waa taqyiir nisbadu ay la timi ee kasradii laamta hore ee ismiga asalka ah nisbadan u asalkaa ha ilaalinee fadxa ku bedelo assalamiyu dheb marka wuxuu yihi eeg waana nisbatun ilaa bani salima waxaana idin tahla oo sadarka labaadba sharaxa ku sugan wa huwa markuu ninka jaabir ibnu cabdillah wa abi qataata wagayrihima wahuwa nisbatun ilaa abi abi salima ayaa taale laakiin m waa ilaa bani salima waa reer reer macruufeen bani salima weye abi salima maaha waa nisbada bifatxi sin wa kasri lam marka wuxuu uhi waman yaksiru ruuxa hoos dhabaye muxadisiinta ah waana in badan oo muxadisiinta kamide laamahu laamtiisa oo halkuu assalamiyu ay ka ahayd assalimiyu odhanaya salimiyu si isagoo ilaalinaya mufradkii ama dee nisbadii waxay ahayd baasalka yaksiru laamahu ka asli si asalkiisii oo kale waa kelimadii nisbadani ay kaba timi ee bani salima si asalkii isagu ilaalinaya laamtiisa kasrinaya laxana faqad laxanakaasi laxni ayuu ku dhawaaqay oo waa laxni taasi walow muxadisiinta badankooda ama in badanoo muxadisiinta kamidi saa ay ku dabdiyeen oo iyagu ku dhawaaqaan laxni weeye adugu waana si ibnu salax yidhi imaam nawi kitaabkiisa irshaad wuxuu sheegay inay luqo qaliilaata ujeedadu waa luqo jirta saliimiyu iyadna in la yidhaah laakiin way yar tahay oo irshaadna luqa qaliilu kaba cabiray dee malaha taqriibna waa way iska banaan tahay si luqaya waa luqa aada u yar buu leeyahay way kuba banaan tahay bal waxa weeye ismigan waxaad ku dabdinaysaa salima marka horta maxaa inoo joogaan mid weeyaane horta salima marka hore nisbadan horteed magacaa salimaa jira oo nisbadu ay tahay magacaa niftiisu ma badna oo qabiiladan bani salima la yidhaah in camr bnu cabdillaahi la yidhaaho kaasna bani salimo isna isaguna camr maya camr in la yidhaha camr bnu salimo waa la yidhaah in kaleo isagana cabdillaahi bnu salimo la yidhaahaa waa jira far inahaasa baaba jiroo kooban allahuma nin cabdulkhaaliq la yidhaah waalidkii way isku khilaafsan yihiin masalima mise mawasalama laakiin inta kale o dhan ee magacyadaasoo badan maanta ma yare eh oo dee waaba taabicigan aada usoo noqnoqda abu salama iyo saxaabigii jaliilka ahaa abu salama isaguna umu salama iyo dee umulmu'miniin waa magac aada u badan oo casharaad uu noqonayaaye isagu waa salama markay mufradka noqotaan ujeeda wax horta markaas kasre ku yimaada qabiiladan bani salima iyo camri in la yidhaha camr ibnu salima iyo cabdillahi ibnu salima saddexaa markaad eegto cabdilkhaliqna waalidki waa la isku khilaafsan yahi masalima mise waa salama waxaa kale o dham horta waa salama taas markaad gees iska dhigto nisbadii baa timi nisbadii markay noqoto bani salimay reerka tahay buu kuu jeedaa imanka halkan reerka ansaareed ee bani salima ah aada cid u nisbaynayso kasradii way isbedeleysaay assalamiyu dheh isaga weliba waxaa kuu shabahaya oo tay inaad ka socdayna ansaar buu ku yidhi inaan ansaar ahayn baad magacii kuba aragtay dee kollay magaca aada u badan ee ka hor imanaya waxa weeye waa assulamiyo oo reerkan dee iyaguma badnaa ee carbeed marka iyaguna markii horena dadkii islaamay fatxu markana ma laha raayo gooniyaba lahaa reer bani sulaym kuwaas iyaga nisbadoodu waa assulamiyu oo siintu way damisnaanaysaa waayo waa nisbadu waa reer bani sulaym asalamiyu nayb waxay ku kala dunaanayaan marka waa siinta eh lakin maxaad ku kala galaan ninku ansaar maye qabiiladii ansaareed hadduu kaba tirsan yahay bani salima weeye asalamiyu bay noqon ama dee qoladan kale reer bani sulaime qolooyinkii ahaa iyaguna saxaaba ayay leeyihiin waayo iyaguba dee dad badan oo islaamay oo asxaabtii rasuulka ayaa dadka dambeeyeybe kuwa asulamiyu bay noqon marka horena magaca salima iyo salamana inoomuu dhigane waa sidaan ku kala saaro suyuudi baa kolle si fiican alfiyadiiso camr bnu cabdullaahi najla salima bilkasri maca qabiilati mukaraba buda labada wlkulfu fi waalidi cabdilkhaliqi wasalamiyu markaa fi lqabiili waafiqi fatxa bikasrihi ilaa yu ama fatxan bikasrihi laa yucawalu waa sia halkan yihi wamaa yagsiru lama kasri laxad oo bal kolle waa ziyaadadii alfiya waata an lahaydna baabkan ee aad bay u kala badan yihiin oo kala badiya wax ka badan way isu dheer yihiin bal intaa weeye imaka inta halkan inoogu dabdiyayo waftax kordhow asalamiya halka la kordhabayaana siintuna way fadxisantahe waa laanta gab ahaan la ilaalinaya imika halkan oo asalamiya ay laama salamiyi kordhow fi lansaari min alansaari markuu ansaar ka mid yahay ama ansaar dhexdeedu ismigaasi yahay waman yagsiruka isagu kasrinaya hoos dhabaya laamahu muxadisiin badan ba ah oo asalimiyu odhanaya si bani salima ay ahayd ka asliisa asalkiisii oo kale waa qabiiladii loo nisbeeye bani salima laxan faqad laxanakaasi waa la anxay bal xagga hoosena waynu eegan doontaa waxyaalaha uu soo kordhiye sheekhu raximah llahu tacaala iyo cabaas ibnu mirdas waa saxaabigaas isagu waa sulami qolooyinkii reer bani sulaima oo dhan asalmiyuna way taalaa buu leeyahay oo carab waa lagaba helaya asalmiyu iyadoo laanta la sukuumiyo dee adigu malaa nin salmi la odhanayo nisbadii un ay tahay ومن هنا لمالك ولهما بشر نفرd أبا بنداrهma buri halkaa waa ti aynu markii hore waxaan soo sheegnay bilowgii baan soo sheegnay bal inuu horta laba qaybood guud ahaan muctarifkan iyo muctarifkani u kala baxayaanoo mid waa waxaan baadil loo laabmaba lahayn ee waxa lagu ogaadaa un naqli iyo xifdi uu yahay oo aad buu u badan yahay oo halkan noomuu soo dhigan kolley suyuudina oo laga yaabaa inuu kaas naftiisa wax kaba dhigto midna in adigu bal waxa weeye midna waa wax isagu daabid leh loo laabmo oo uu dabdi la dabdin karo kaa la dabdin karayo ayaa laba qaybood ah oo mid waxa weeye waa kutubtii guud ahaan ama ruwaadii guud ahaan baa magacii la dabdinaya la odhanayaa hebel baa magaca leh inta kalena waa saas saa ubay ibnu cimaaro oo kale kitaab gaara ma jiro ee walow kutubtii qaar in badan aanu inooguba sugnayn ee waa ruwaadii guud ahaanba cimaaro isagaa jiraa lagu yihi wixii kalena ama camaaray noqon ama cumaaray noqon waxyaalo kaley noqon no kaasi waa dabdi caama midna waa dabdi kaas qaybtiisa labaad khaas oo kutub mucayana ayaa magacyadii ku sugnayd iyo wixii kale lamidkahayo kuba sugnaa ayaa lagu dabdinaya marka maaha dabdigaasi caam oo ruwaad oo dhan laguma laha laakiin marka bukhaari iyo muslim oo kale misaal ahaan joogto magacaas hebel unbaa suuradaa kaga sugan wixii kale waa suuradaabaa lagu odhan marka kutubtii kale laguma sheegin marka ha ku qaldamin oo dee kaa dabdiga bukhaari iyo muslim ama maalikba markuu soo raaco muwadaca lagu siiyey adigoo sunantii jooga ama kutubtii kale xadiiska jooga magaco daabidka intaad qaadato kuma tadbiiqinaysid waayo waa kutubta gaarkaa wixii ku soo arooray uun markaa kutubta kale way ka dunaan dad kalaa ku sugnaanaya un tiradaa laguu sheegay ahayn bal markaa qaybtii haddaba hore ee ruwaadda guud ahaan ayd waaynu ka baxno beydkana inoogu dambeeyey wixii imika ka dambeeya wuxuu inoo bilaabayaa wixii khaaska ah ee saddexdaa kitaab khaaska ku ahaa markaa waa mukhtalifkii iyo mukhtalifkoodii kutubtii kale markaa dabdigan marka qaato kuma tadbiiqidaysa magacyo kale waa laga helaya ziyaado ah oo inta halkan laynoogu sheegaan ahayn waa kutubta marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wa min huna ay halkan imaka waa beydkane laga bilaabo waxaad ku imanaya oo inoo iman limaalikin maak wixii limaalikin malik u sugnaaday iyo walahumaa ay lilbukhaariyi wa muslimin macnaa imaka intaa hore wixii dee waynu soo dhaafnay halkan laga bilaabo waxaa inoo iman wixii mu'talif iyo mukhtalif ahaa ee kitaabka muwada ee maalik iyo bukhaari iyo muslim kuba sugan kuwaasaa lagu dabdinaya markaa kutubtaa gaar ahaankood ogo kolley bukhaarina xaafid bnu xajar raximah llahu tacaala cinaayoweyn isagoo kitaabka dee guud ahaan u leh oo waxa weeyaan cinaayaduu leeya malaa cid ula lahaydba aan u jirin ayaa muqadimadiisan dee kitaabka kaba horeysay haddii saari la idhaado oo fusuul tobanna kaba kooban oo dee maqaasidii kitaabku aan sharaxii alfaada ahayn unbaaba dee iyadna uu marka horeba kusii ururiyey ayaa fasal fususheeda ballaar tobankaa kaba mida wuxuu ku khaas yeelay muctalifkii iyo mukhtalifkii bukhaari dhexdiisa dhacay waxaa la arkaa dee waxay uu ama idoofay ama waxyaalo u mooye waa sheegay intii kale oo muctalifkii iyo mukhtalifkii kolleyna waa dee isaguna bukhaari markaad gaar ahaan joogto wixii muctalifkiiyo mukhtalifa muqadimada hadiyusaari waxi waynoo way soo dabdisay oo ama muqadimada way ku dabdisay kolley suyuudi oo dheereeyo isagoo halkan ka bilaaba halkan uu isagu yihi wamin huna limalikin wamin huna kusta saxiixu jucshi buu kaba bilaaba ilaa bay abyaad iyaguna dee afartameeye ku dhow ayuu wadaayo umuurahaasoo kolley muqadimadaasi ay asal u ahayd waxyaalaha dee uu dabdinayo oo dee halkan kaba siyaadsanaa bal marka imaka waxaan leeyahay fartadaari gaar ahaantiisa wuxuu aynu u laabmi karnaa muqadimadiisaas ah hadiyusaari fasalka uu sheekhu uu ku ururiyey wixii muctalif iyo mukhtalif ee bukhaari kuba imanayey oo kuba uriyo marka ninkii bukhaari akrisanaya ama bukhaari daalacanaya dee waxaa aada usii mudan oo kutubtan kale mustalaxa guud ahaan uga sii dhow ugana sii markaa uga sii dabdi badnaanaya waa isagoo muqadimadiisaas u laabna hadiyusaari marka wuxu uhi wamin huna laga bilaabo halkan dee waxa inoo iman mali maaliki weyn wixii maalik u sugnaadiyo walahumaa bukhaari iyo muslim markaa waa kan bilaabay oo wuxuu ihi afrid wa afrid waxaad gooni yeeshaa hamzada halkana idraajkeedu waa naqli un oo de waa wasanka daraaddeed waa la idraajina mar kale waa hamsatuqadci afrid adigu gooni yeel bashaaran bashaar magacaasa ama bashaaran gooni yeel isagoo ah aba bundaari ninka bundaar la yidhaaho ama aba bundaarihima waa bukhaari iyo muslimba bundaarkoodii aabihii ahaayoo dee nin labadoodaba sheekh u ahaa isagoo jamaacada kaleba sheekh ugu yahay kolleyna waxaan filayaa mar baan waraaq ku yar qornay toban sheekh oo mid ay iskuba khilaafsanaadine bal waxa weeyaan sheekyadan lixdee umuhaadku ay wax ka wada wariyaan ayaan kol waraaqde maraa kala tastaswiratay ama taas baan qornay oo ay magacyadooda kuba sugnaayeen oo markaa raggaa mid kamida weeye laakiin waraaqdaa waxaa dhacay oo dhawaanba layguma baraarujiyeen nin aynu markii dhaweydna aynu ku soo marnay tasxiifka oo markaas ninkii dee tasxiifiyey ama xagga macnaa xadiiskii canaza ahaa qabiil u qaatay caalimkii reer canaza kunyadiisa abu muuse ayaa la idhaa laakiin magaciisu maxamed ibnu lmusanna weeye maxamed ibnu lmusanna weeye waraaqdana waxaa dhacay maxamed ibnu muuse kolley waa saxan doontaan waayo maxamed ibnu musanne kunyada abu muusa ciddii waraaqda haysatay ma ahan maxamed weliba maalintii dhaweyd ee tasxiifka haddii aad idhi dee ma ogi laakiin aan idhi halkaa maxamed ibnu musana iyo dakada unbuu noqonaya waxa weeye maxamed ibnu musanna alcanasi kunyadiisa abu muusa haddaba raggaasu ninkani kala mid yahay bundaarna waa axaadiistiisaa badnayd oo waa xifdigiisiiyo ururintii waxyaalo badan ururiyey ayaa loo yidhi bay idhaahan bal wuxuu leeyahay ninkaas oo dee raggaaba jamaacadaba u wada sheekha isaga maxamed baa la idhaa aabihii bashaar baa la idhaa bukhaari iyo muslim wax bashaar la yidhaaho ee malikna kuba daro oo isaga aan ahayni kuma jiro wax bashaar la yidhaaho oon isaga ahayni kuma jiro waxa weeye bal wixii kale waan arki doonaaye kuba jiray sheekha inoo soo wada haddii alla yidhaah bashaar bal dee nin saxaabi oo bashaar lagu magacaabo see dahabi yidhaahana waa maba jiro taabiciintana aad buu naadir ugu yahay magacu bashaar magaca bashaar bal markaa haddaba laba saddexan kitaab wax bashaar la yidhaaho waxa jira ninka xaafidka maxamed ee bundaarna laqabkiisu yahay aabihii wixii aan ka ahaynba magac kalu leeyo waa kuwanaan soo aragne waa kuwa inoo soo socdaba walahumaa waye haddaba limaalikin walahumaa lilbukhaariyi wa muslimin afrid gooniyeel bashaarin bashaar aba bundaarin aba bundaarihima bundaarkoodii maama bukhaariyo muslim oo ufiiriyo aabahood ahaa kaas isaga gooniyeel oo ujeedadu magacaasi waa keli kutubtaas buu ku yahay wixii kale maxay noqon waaba kuwan walahumaa bukhaari iyo muslim waxa u sugnaaday sayaaran oo labadooda kitaab ku jira weeye oo kutubtaa laga helaya sayaaran magacaa sayaar waxaana weeye ay abulxakami abulxakam ninka kunyadiisu tahay sayaar ibnu wardaan ama wardi abulxakim alcanasi iyo ibnu salaamata ibnu salaamatin baa la adig waa la tasriifin dee wasanka daraaddeed ama daruuro wasan wabnu salaamata iyo sayaar ibnu salaama abulminhaal alriyaaxi labadaas baa iyagana u sugnaaday haddaba wuxuu leeyahay wamaa cadaaha asmaadaa saddexdaa wixii ka soo hadhay bilyaa-i wuxuu ku sugnaaday iyo qabl oo qabla siini siinta ahaatay horteed jamun wahwa jamun waana badan yahay oo waa ismi badan kaasi bal marka imaka halkan eega dabdi yaroo kooban baa lagu siiya hadda haddaad laakintaasi aday kugu xidhantay inaad xifdido ood wixii agaa u hubsato saddex magac buu inoo sheegay mid waa bashaar cod waa nin keliya midna waa sayaar waaba laba magace laba nin baa ku magacaaban bukhaari iyo muslim mudoona kusoo daro mid waa ninkan la yidhaha sayaar abulxakam kuyadiisutay alcanazi waana nin kollay asbaacu taabiciintii raggoodii ugu waaweyneed kaba mida walow saxaabo uu soo gaadhay laakiin araguma sugnaanin midna waa ninkan kale taabiciga ee la yidhaaho abulminhaad alriyaaxi ee xadiiskii awqaadana abubarze kaba warinayay oo isagana sayaar ibnu salaamata la yidhaaho sayaar ibnu salaamata saddexaasan aynaa bashaar iyo labadan sayaar wixii kale aada kutubtaa ku aragta maxay noqon yn waxa weeyaan xagga hore mart mari oo yasaar leh yasaar sadee cabo ibnu yasaar iyo ninkii kale walaalo ahayna caalimkaa faqi ahaa ee fuqahadiina kaa mid ah reer madiina sulayman ibnu yasaar iyo balna dee wixii iyo way badan yihiin beed markaas oo ibnu isxaaq awowgiisa oosna yasaar la markaa yasaar la idhaayo bal marka waxa weeyaan sanun baa dab yaroo kooban weeye aada u dubdin karteen bashaar wax la yidhaha abubundaar waalidkii baa jira sayaar wax la yidhahna bukhaari iyo muslim bal muwadana soo raacso labadaa nin baa jira abulxakam alcanazi oo sayaar ibnu wardaanba iyo sayaar ibnu salaama abulminhaad alriyaaxi labadaasaa jira marka wixii kaloodan maxaad odhan waa yasaari ugu haddii xataa kitaabka qalabdhaco isweydaariyo adigu taa dabdiga hayso wixii kale kutubtaa kuga sugan iyo saarun weeye ya-da ayaa horeyso siintaa dambaysa xidnamaysima jiro waana badan yahay sidaa uu sheekuba kaba cabiray saddexaas markaa inta yar baad xifdiyaysa intaa yar markaad xifdido wixii kale dabdigaasaad ku ogaan waana arrin sahlan marka wuxuu yihi afrid gooniya albashaar ababundaarihna walahumaa waxa u sugnaaday waayo dabdigii wixii la kala saari ama istabahaya inoo socda oo bukhaari iyo muslim kitaabkooda ku sugan sayaarun oo ah maxay waa ay abulxakami de waxaana weeye sayaarkaas ama waxaa sayaar lagu magacaaba abulxakim alcanazi iyo wabnu salaamata ina salaamo haddaba markaa muxuu yihi wasiwaaha abadhaho wixii ama wamaa cadaaha saddexdaa ismi imika laguu sheegay ama labadaa bashaar iyo sayaar iyo laba nin ah wixii saddexdaa ruux kaba soo hadhay bilyaa-i qasriguna waa wasanka daraaddeeda ya-bay ku sugnaadeen qabl oo qablo siini siinta horteed ah jamun wahwa jamun waanu badan yahay oo wax yar maaha ee waa wax badan bal halkaa taas maan kaga baxno wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala umuurahan de waa waxay u baahanyaen xifdiya unbay ubaahnaanayaan wax kale maaha wax kale maaha xifdi bay ubaahnanayaan wabnu saciidin busru mitlu lmaazini wabnu cubaydillahi wabnu mixsani wa fiihi khulfun marka wuxu uhi wabnu saciidin ina saciid busrun busri weeye tanwiintana waa laga tegayaa marka wasanka la akrinayo daruuro wasan daraaddeed laakiin marka kale wuu tanwiinsaya busrun weeye mitlu maazini sida ninka reer maazin oo kale oo magaciisu isagana walow uu de waa busr bnu abi busrin inankiisa ayaa saxiixa muslim riwaayo kule isaguna waa saxaabi un inankiisna waa saxaabi waa naskii aynu kuba soo maray dadkii uu geeri dambeeye saxaabadii rasuulka uu inoogu soo daray cabdullahi bnu busrin laakiin aabihii walow minsi ay kaba dhacday inuu saxiixa muslim riwaayo ku leeyahay waa dikriga inankiisuna waxuu wariyey ma jirto busr bnu abi busr noisna waa saxaabi haddaba ninkaa reer maazin markaa inankiisa cabdullaahina uu riwaayo muslim ku leeyay isaguna sidaa dikri ugu leh busrin isaguna weeye oo waa ibnu saciidkan wbn cubaydilaahi halkan labada craabood bay icraabantay wbn cubaydilaahi in la yidhah iyo wbn cubaydilaahi haddaan ibniga wamislu bni cubaydilaahi undii baan wadanaynaa oo misludan hore haddii kalena wbnu saciidin busrun weeye mislu masini wa fiihi ina mixjalkan khulfun khilaaf baa ku sugan oo barhkood waxay yidhaaheen bishr laakiin culimada intooda badan baa busrin ku dabdiyey bal intaas ayaa busri ku ogaan weliba ina mixjankani bukhaariyo muslim kuma jira ee muwadaa maalik buu ku jira riwaayadiisu ay taalla ee bukhaariyo muslim kuma sugna bal markaa maxay noqonaysaa waxaa laynoo kala saarayaa halkan oo dee isshabahaya oo kutubtiina ku wada sugan busrun iyo bishrun eeg busrun iyo bishrun labadaasaa ku wada sugan bishrun way badan tahay magaca bishri waa magaca badan laakiin ama kunyaha noqdo ama ismiye laakiin magaca isagu koobani waa kee waa busrun waaba markay bukhaari iyo muslim noqoto dee saddexdan welibaa dhici karta inay kala yeeshaan muwada ay kusoo diro afar bay noqdeenoo busr bnu saciid iyo cabdullaahi bnu busrin aabihii oo dee busr bnu abi busrin san la ydhaah iyo busr bnu cubaydillaahi alxadrami iyo busr bnu mixjan diili afartaas baa busriyaal jira wax busri la ydhaah marka wixii kaleo dhan maxaad ogaan weliba maca muwadana kusoo darso bishrun ayuunbay intii kale noqonaysa waana magaca badan isagu hadiyo goorna jaanibka yar eed koobi karto ayaa laguu dhamaynaya kolkol xaafid ibnu xajar tafsiir isagu kolkol jaanib buu wada dhameeya kolba jaanib buu iska dhamayn bal waxa weeye intaa jaanibkii koobnaa wixii kale way badan yihin oo dee tatabuciisu iska dheeraan laakiin wax busri la yidhaha kutubtaas saddexdaa intaasaa jira oo wabnu saciidi busrun weeye mislulmaazini sida ninkaa reer maazin cabdullahi ibnu busrin waalidkii wabnu cubaydillaahi iyo ina cubaydullaahi baa busriya iyo wabnu mixjani wa fiihi khulfun oo barhkood baa bishir isaga yidhi laakiin intooda badan busri bay ku dabdiyeen sawrigii baa halkan bishir yidhi isaga halkaa kaga bax bal busrin iyo bishir ma kaga baxnay marka wuxuu yihi wa bushayran acjim wa acjim dhibic u yeel waa xarafka shiinte bushay wadmun godna kelimada ugu dambaysaan soo qaatay oo awalkiisoo xarafka ba'dana god waxa weeye bushayran magaca bushayr markaa waayo waa fibnu yasarin laakiin cidda magacaaleed godaysa saa ku samaynta waa fibnu yasarin ina yasar iyo wabni kacb ina kacb bal saxiixayna qaaday marka halkan waxaa meeshii jira bushayr iyo bashiir bushayr iyo bashiir bushayr waxaa la yidhaha waa laba noo keliya labadooda un iska xifti oo taa ogow mid waa bushayr ibnu yasaar oo kut labada kitaabba kuba sugan midna waa bushayr ibnu kacb oo bukhaarina ku sugan muslimna muqadimada kuba sugan labadoodaas oo waa taabici bushayr ibnu kacb iyo bushayr ibnu yasaar maxaad odhan bushayr baad waad taskiirinaysaa laakiin wixii aan labada ahayn maxay noqon bashiir wixii aan labada ahayn maxaad ka ogaanaysaa bashiir ayaad odhan wuu ka badan yahay laakiin sa nucmaan ibnu bashiir iyo amtaashi ee labadaas ayaa kutubtii kuugu sugan labadii bukhaari iyo muslimba wax bushayr la yidhaah bushayr ibnu yasaar iyo bushayr ibnu kacb wixii kaleba waa bashiir waana wax yaro sahlan labadan unbaad baran ood gooni u xafidi wixii kalena bashiir undhe ootay kaba cabiraan hada goor marka jaanib loo badan yahin aljaada kitaabka marka kol buu soo yar naqliyaa kaljaada oo kale jaadana waxa la yhaha waa dariiqa dee markaa dawga weyne jidka agaag loo dee caadiya ama la maro ayaa la yidhaha dee wadiiqo yariya waxaa ahaynoo marka waa dariiqii dee macruufka ahaa ayaa ka kala noqonaya weye kuwana waa wixii ka bayday ee u baahnaa in la dabdiyo la ogaano waa kan marka wuxuu ihi acjim isaga waxaad dhibicu yeeshaa oo dhibicu yeel wadbun bushayran fibni yasaarin markuu ina yasaar yahay ina yasaariyo wabni kacbi ina kacbi wixii kale bashiir dhe waanu badan yahay laakiin magac kaloo ku dhow baa jira waa magacan magac kale ku dhow waxa weeyaan yusayr bnu camrin yusayr oo markaa muxuu yihi yusayru yusayr ibnu camrin ina camr weeye aw usayr amase ismigiisu waaba usayr wa nuunu nuun oo waxa weeyaan nuunna fii waalide markaa iyaduna dee nuun baana ahaatay bedela liyaa fii abi qadan fii waalidi qadani ninkaa qadan la yidhaha aabihii eo wasmuhu kaa markaa magaciisa kolkol bay laqon iska yar adag nusayru markaas dee waxaa tidhaha magaciisa nusayr dhe oo taa ku dabdi bal markaa waxa weeyaan imika halkan afar magac baan haynaa bushayr waan haynaa iyo bashiir iyo yusayr iyo nusayr intaas baa kutubtana inoogu wada sugan afartaa magacaan hayno ee bushayr waa laba nin waa ibnu yasaar iyo ibnu kacb yusayrna waaba nin keliya oo taabici weyn ahaa ninkii xadiiskii waysulqarani warinayay weeye saxiixa muslim iyo yusayr ibnu camrin kolkol halkaa yusayr bedelkeeda usayr waa la idhaah waxmuun la idhaahna ninkan qadan la idhaah aabihii oo qadan ibnu nusayr baa la idhaah ayaa jiroo nusayr oo ismigu mustaqar intuu yahay nusayr yahay marka nin wasankana nuuntan abiqadan iyo nuuntan nusayr waa laisku idqaamaya tan lama xarakaynayo hore afartaas eeg afartaa ma xidhay labadaa bushayr la yidhaah iyo nin keliya oo yusayr la yidhaah iyo nin keliya oo nusayr magaciisa yahy afartaa markaad dabdiso wixii kale muxuu noqonaya waa bashiirun wixii kale ee ku jira marka afartan baad gooni ahaan waxaa fili waa istiraacsan yihin afartan bushayr oo laba nin ah yusayr oo nin keliya ah oo ama usayr kolkol magaciisu yimaado oo usayr ibnu camrin ama usayr ibnu jaabirba iyo nusayr oo nin keliya ah wixii aan afartaa ahaynba bashiir weeye intaas weeyaano yusayr ibn camrin huwa ibnu camrin weeye aw usayro ama se aw ismuhu usayro wa yuqaalu ismuhu usayro waxaa kaloo la yidhaahbo waaba usayr magaciisa wanuunu nuunna fii abi oo markaa nuun xagga badalaliyaa weeye fii abi qadanin abi qadan ama qadan aabihii maha kunyadee waa qadan ninka la yidhaha waalidkii ayaa nuunna kuba sugnaato kaa ismuhu magaciisu nusayru nusayr weeye wixii wamaa cadaa hadihi alarbaca fahuwa bashiir wixii afartaa ka soo adhay kutubtaa kuugu sugan bashiir baa magaciisu yahay saddu cali bni haashimin barido wallahu subxaana watacaala aclam wsaliin sayidina wmoolana muxamed nabiy ilmiy wcala alihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna bima calamtana wcalimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna wala tajcal fima calamtana wbarana calayna سد علي بن هاشم بريد وابن حفيد الأشعري بريد ولهما محمد بن عرعرة بن البرند فالأمير كسرة بكنية بمعشر والعالية براء نشد وبجيم جارية ابن قدامة كذاك والد يزيد قلت وكذاك الأسود ابن العلا وابن أبي سفيان عمرو فشدد وذا سيان محمد بن خازم لا تهملي ورد ربعي حراش أهملي كذا حريز الرحبي وكنيته قد علقت وابن حدير عدته حضين نعجم هو أبو ساسانا وافتح أبا حصين وأبا حصين من عساي عثمانا كذاك حبان بن منقذ ومن ولده وابن هلال وكسرا ابن عضية مع ابن موسى ومن رمى سعدا فنال بوسا خبيب نعد في ابن عبد الرحمن وابن عدي وهو كنية كان لابن الزبير والرياح اكثر بيا أبا زياد بخلاف حكيا بسم الله الرحمن الرحيم جد علي بن هاشم بريد وابن حفيد الأشعري بريد وحر الشيخ رحمه الله تعالى جد علي بن هاشم علي بن هاشم أووي بريد بريد ويو وحمد عيسى بريد بالله وابن حفيد الأشعري إمامك مدى صحابي دليلك هاي رير بن الأشعر لو نسبية أبو موسى الأشعري حفيد كيس وانك ووغا كائن كيس وامدو كاسسي دلينا مقعيس بريد بريد ويه أو كيهر وحيكوك لدوين اسم لندن بوان مصغر walahuma bukhaari iyo muslim waxa u sugnaaday oo kitaabkooda ku sugano ruwaadooda ka mid ah moxamed ibnu carcarata ibn lbirindi waa magaca saddexaad buu ujeedaaye nin la yidhaaho moxamed ibnu carcara oo awowgiina birindi yahay ee fal amiiru amiirkiina maakuula kasarahu kan ba'diisa iyo ra'diisa uu hoos dhabay waana saydee raajax yeeleen oo in birindi dabdigiis yahay waxay barkood ka soo naqliyeen barandi iyagoo ba'da iyo ra-daba fadxiyo taa ku dabdiyey ee bal dabdigan ayaa bal markaa amiirkii uu doortay qolooyinkii kalena kolley ay raajax yeeleen labadan bed sheekh wuxuu inoogu sheegayaa raximahu llahu tacaala acmaa iyaguna asmaa xagga marka la eego dhigaalkii iskaga mid ah laakiin dhawaaqii ku kala duwan oo dee waxaan ku kala saaraynaana dabdintan iyo xifdigan ay tahe si kale aynaan ku kala saarahayn waayo umuuraha kaleba khada iyo haddii la yidhaaho waxaan eeganayaa un kitaabka waxay ugu qoran qalad baa kaba yimaada ee xifdigii haddaba asmaadaasna afar bay noqon midi waa bariid ka labaadna waa burayd ka saddexaad birind ka afraadna waa ka u badanoo waa yaziid marka in haddii aan eegno dee si dhawaaqa isku mid maaha kuwa xaraka ay kala duday iyo kuwa xataa dhibicdii xuruufta ay kala dudayba laakiin dhigaalkii haddaan eegno inu xarakada iyo dhibcaba iska dayno dee sibay u wada qoran yihiin oo markaas saasay almu'tarif walmukhtalif kuba yihiin oo xaggii dhigaalka waa iskaga mid laakiin taas haddaba siaan ku kala saaraynaa wax bariid la yidhaaho oo labada saxiix muwada-ana kuba daro kuba jira waa cali bnu hashim awogiun beriid labaad ma jiro ninkaa keliyaad ku xafidi wax beriid la yidhaah burayd wax la yidhaahna abu muusa alashcari ninuu awow yahay oo magaciisa la yidhaha burayd ibnu cabdillaahi ibni abi burdata ibni abi muusa alashcari weeye oo kale de abi muusa waa saxaabigii riwaayada lahaa in waxa weeyaan abi burdana isna riwaayo ayuu leeyahay buraydkana waa bal markaasoo isna riwaayo saxiixayn buu ku leeyahay wax burayd la yidhaahna ninka abu muusa alashcari uu aabihii u awowga yahay ayaa jira saxiixaynba muwada-ana ku daro magac kale oo burayd la yidhaah ma jiro allahuma kunyo keliya oo bukhaari meel ka mida dhacday ayay culimada qaar abi burayd ku dabdiyeen ee laakiin shaarixuna wuu inoo dhiganayaa sharaxa sase iyagu raajax yeelaana walow muslim iyo si ay ku dabdiyeen haddana siay u badan yihiin ruwaaddu waa inay yaziid tahay inay burayd taasi ahayn marka wax burayd la yidhaahna abi muusa alashcari ninkaa waabihii u awogayay qoyskiisa ka mid ah ayaa jira marka labanayna waana fardiyo waxaa kaloo bukhaari iyo muslim ku sugan maxamed ibnu carcara nin la yidhaaho oo awowgii berindi yahay awowgii oo waxaa la yidhaha maxamed ibnu carcarata ibnilberindi barhkood ba'da iyo ra-daba way fadxiyeen oo san buu imika amiirka usoo qaaday ama ibnu makuula saddexdaasi waa mid mid eg waa wada fardi waa ruux ruux keliya wixii aan saddexdaa ahayn ee labada kitaab ama saddexda kitaabba ku sugan bukhaari iyo muslim iyo muwada yaziid weeye waana badan yahi kaasi yaziid ayuu noqon waana badan yahi marka inta yar baa la xifdiyaaye saddexdaasi waana magacyo fardiya maha si tacaduday waayo dee meelo qaarkood dhowr ruux baa magacii lagu magacaaba sin horeba usoo aragnay dibnoo arki doono tani waa keli kelidaas bariid iyo burayd iyo berindi waa wada keliya waa raggaa ku magacaabay marka saddexdaa gaar ahaan u xifdido wixii kale waxaad ku keenaysaaye kutubtan kuwa sugnaa saddexdaa yaziid baad odrhan intaa weeye laqbadan ku laabmaya bal xagga hoosena waxyaalo yar dhacan eegi jaddu caliy ibni haashimin haddaba cali ibnu haashim de markan aan wasanka aqriyayno caliyi kolley waan sukuuminaynaa unoo shadadeed iyo waxaasima muuqanaysa iyo kasradii jaddu caliy ibni haashimin ninka cali ibnu haashim la yidhaah awowgii beriidu beriid weeye oo beriid baa awowgii la yidhaah kitaabkuna idinma xarakaysna dee xarakada saasaynu ku kala wada wabnu xafiid alashcariyi abu muusa alashcari xasiidkiisa waa inankiisa inankii kii uu sii dhalay oo waa aabihii buu markaa awow noqonayaana kaasna maxaa la yidhaah buraydu burayd baa la yidhaah oo waa burayd ibnu cabdillaahi waxa weeye ibni abi burdata ibni abi muusa alashcariy taas walahumaa bukhaari iyo muslim waxa u sugan oo labada kitaabba ku sugan maxamed ibnu carcarata ibnilberindi nin magacaa la yidhaah maxamed ibnu carcarata ibnilberindi taasoo markaa magacii dee baabka inoogu jirayna waa berindida waa kaa awowga ah saddexda marka waxaad oranaysaa wamaa cadaa hadihi halaata fahuwa yaziid wixii saddexdaa ka soo hadhay yaziid weeye ee ku sugan bukhaari muslim iyo muwada hadda kutubtii kale laguma dabdinayo waa saddexdaa kitaab faalamiiru amiirkii inamaa kuula kasarahu waa kasriye waxaan filayaa waa macnuhu aada buu u cad yahay amiirka maalindhawina waa ti aan jusii w idin weydiinayo waxa weeyaan waa ibnu makuula ninkan aada ugu shuuroobe aadna daabidka ahaa itqaanka badan xaggan marka la eego weliba mutasmaada iyo taraajimta iyo markaa mustalifka iyo mukhtalifka kitaab weyn oo madbuucana si aan soo sheegnay waa leeyahay kolle magaciisana cali ibnu hibatllahi ibni cali ayaa la yidhaha aada buu mashhuur ugu yahay ibnu makuula waana qarnigii shanaad raggiisii oo khadiib iyo ayaabu dee talaamiidiisii walow khadiibna isaga wax ka wariyey min baabi riwaayat alakabir can ilasaaqir bay noqona ayuu isagu yahay kollay amiirnimadana aabihii wasiir waa ahaa kol oo khulafadii reer bani cabaas mid kamida ayuu wasiir u ahaa isaga kol dee rasuul ahaan waa u diray ninka ama meel isagoo beeca nin kale kasoo qaadayay laakiin isagu wax dee imaarow tawaliyey imaka ma garanayo marka la eega tilfintiisa lasii raacana laba qaa'idoo mashhuura oo umarana ahaaba dulfi iyo abidulf oo markaas oo aabihii ahaa oo iyaguna kaasna kollay de tilfintiisa way ku sugan yihin oo umaro ahaa kole waxaana dhimashadiisu adigu ay ahayd boqol iyo dhowr afar boqol iyo dhowr iyo toddobaatankii ama dhowr iyo sideetankii kollay khilaaf baa jira waktiga u dhintay dhowr iyo toddobaatankii ama dhowr iyo sideetankii xataa sanadu aada uma sii dabisnaa zalmaan uu lahaa oo atiraaka ahayd baa dilay ama de adu adooma u lahaayo ula safray ayaa adigu dilay oo xoolihiis intay qaateen la cararay markaada baxsnay adigu taas ba taas iyadu waa mido waa alamiirkan maalin dhaweyna waa ti aan kitaabka inoogu sugnaan sadarka saddexaadna markuu sheegayay burayd waxaa inoo sugan burayd ibnu abi cabdillaahi laakiin abidu waa ziyaada oo waa burayd ibnu cabdillaahi baa la idhaha burayd ibnu abi cabdillaahi lama idhaa abidaasi markaa meesha kuma jirto kada waa ziyaado weeye ama wax adugu taase waa burayd ibnu cabdillaahi ibn abi burdata ibn abi muusa alashcari waa sadarkaa saddexaad markuu sheegayay berende ee uu lahaa waa jaddu maxamed ibnu carcara kollay intaan sharaxu dhammaan ama halkaa uu dhigtay bartamaha wasalis uu dhigtay oo magacan saddexaad ee beytka labaad ku suganna markuu hagaag u dabdiyey ayaa waxaa qoran wahuwa jaddu moxamed ibnu carcarata ibn lberindi ashaamiyu halkaa ashaamiyu ma aha oo ninkan reer shaam ma aha adigu nisbadu ee waa assaamiyu ho waa shiin maaha waa siin uun dhibcuhum baa ka masaxaysaan ama dushaa ku qoraysaan assaamiyu oo waa reer saamatu bnula-yi la yidhaaho ayaa loo nisbeeyey maha ashaamiye waa assaamiya oo nisbadiisu waa saadee kutubta inooguma sugan ninkaasnaba weye marka halkaa sadar labaad lasii dhaafee sadarka saddexaad waxaa ku sugan waxaka abu caliyin iljayaaniyu kolle waana nin macruuf oo in badan uu wax kasoo naqnaqalinayo kitaab madbuuca oo taqyid lmuhmal la yidhaahana leh oo daada markaas kolley kutubta dabdiga oo taqyid lmuhmal la yidhaha kitaabkuna waa madbuuc waana culimadii dee marka la eego ama xufaadii reer maqrib taas weeye ayaa waxay taallaa can ibn lqaradiya wax eg oo qaaf ah laakiin halkaasna qaaf maaha ee waa fa-un waayo waxaad moodaa laba dhibcood inay tahay oo qaradi ay noqotay ninkan ama waxaa la yidhaha ibnulfaradi baa la yidhaha ibnulfaradiy waana nin xaafida oo caalim ahaa oo mutafanin ahaa lugawi ahaa oo kunyadiisa abulwaliid la yidhaha cabdullahi ibni maxamed ibni yuusuf abu cali jayani iyo khasani iyo asiil iyo meelaha dambeba kusoo socda iyo qolooyinkaasna waa xufaadii waktigoodii reer marka laega andalus iyo bilaada maqrib xufaadii waktigoodii bay ahayd oo ibnulfaradi waa nin xaafido oo abulwaliid cabdullahi ibni moxamed bn yuusuf la yidhaha reer qurduba ah afar boqol iyo saddexdii baa isna waa la dilay sida amiirka loo dirayba weliba isaga de waa maray niman malaa soo galeen baraabiro ahaa ay qardubo galeen oo magaalada aada dad badan loogu laayay ayaa lagu dilo xataa aqalkiisiba saddex isho loogu tegin markii dambena malaa dee kollay dhibi jirtay daraaddeed ayaa iyadoo uu isbedelay oon la aas la maydhin oon la kafnin oon laguna tukan balaasay oo xaafidkaas imaamka ah kollay kutubtiisiina dee waa mukhtalif iyo mukhtalif iyo kutub buu kaba lahaa iyo kutub kalaba malaa wax laga hayo ay dee raggaa hore ay hayeen fartaawa intan waa sixid baan uga jeeday bdu kunyatin bimacshari wlcaaliya baraaun ustud wabijimin jaariya wuxuu uhi duu kunyatin kunyo ku u saaxiiba bimacsharin macshar aduu kunyadeed u saaxiiba oo kunyadiisu tahay abumacshar iyo waalcaaliyati wa bilcaaliyati dhahoo iyo kunyo ku u saaxiiba bilcaaliyati caaliye oo kunyadiisu ay tahay abulcaaliyati labadaasi baraa-un waxa weeye labadooduba baraa-un kullu waaxidin minhumaa waa kullun minhumaa mid kastoo labadaa ka mida abumacshar iyo abulcaaliya magaciisu amalaqa baraa-un weeye ee ushdud ra-diisa shad u yeel shaddo u yeelo baraa-un dheh taas labadaas wixii aan labada ahayna waana magacyada badan eh shadada un ka daa ra-da oo baraa-u dheh sida albaraa ibnu caazib iyo dee iyaguna magacyadii kale ee meesha jiray ee saxiixa inooguba sugnaataaboy imaka halkan muxuu waxa weeye inoo sheegayaa sheekuna oo intan shadrigan dee iyo shadrigaa kale waxaa kasoo raacay oo inoo kala farqinaya albaraa-u iyo albaraa-u intaas waa labada magac midi waxay ku kala duwan yihiin un ra-da shadadeeda iyo iyadoo takala shadnayn takfiifkeeda sibay u wada qoran yihiin labaadun baa markaa shadadani ay kala duday oo waa mu'talifkii iyo mukhtalifkii marka wuxuu leeyahay marka la eego waxa ra-diisu ay shado leedahay laba nin buu inoo sheegay midi waa abumacshar baa kunyadiisa la yidhaha magaciisana yuusuf ibnu yaziid baa la yidhaha xadiidkiisna bukhaari iyo muslimba waa ku sugan yahay midna kunyadiisu abulcaaliyati ayay tahay magaciisa barkood ziyaad ibnu fayrus waa la yidhi waxyaalo kalena magaciisa waa lagu sheegay isna xadiidkiisu saxiixeyn buu ku sugan yahay marka labadaas labadoodaba waxaa laqabku magacoodu yahay albaraa-u oo ay yidhahaan culimo dee baraa markaynu eegno ee asalkiisa aan eegno oo waa waxa dee xarfo ah waa kan leebabka qora imaka baran nabla yabri oo haddii la yidhahdo leebabki iyo sihaamki iyo waxaa kii qorayay imaka qoritaankan baryi baa la yidhaha oo baraahu yabrihi weeye waa qoraya haddaba albaraa-u waa kii qidaaxda iyo sihaamta kii qorayay weeye taase laakiin waa magac labada nin ay leeyihiin labadaa waxaa la yidhaha albaraa-u wixii aan labada ahayn ee saxiixeyn kuba sugan muwadana waa tahayn waynu wada socona adigu aan labada ahaynba labadaa kunyo weliba waa kunyooyine si saxaabigii jaliilkaah albaraa bnu caazib iyo amtaashi ra-du mashadna ee sidaasaad ku ogaanaysaa waa dabdiyo rasaala labadaasun xifdi eego marka aada kutubtaa ku aragto dee idada ra-dooda shadada ku ogow wixii aan labada ahayna takfiifi intaas weeye wuxuu hi duu kunyatin kunyo ku u saaxiiba bimacsharin macshar lagu kunyoodoo layidhi abuu macsharin waalcaaliyati wa bilcaaliyati waduu kunyatin bilcaaliya kaa isagana lagu kunyooday bilcaaliyati caaliye oo layidhi kunyadiisa bilcaaliyati ay tahay kullun minhumaa waa mid kastoo labadaa ka midi baraa-un weeye ee ushdud ra-diisa shad oo shaddo u yeel wixii kale wamaa cadaahumaa fahuwa albaraa-u bitakfiif wixii labadooda ka soo hadhayna albaraa weeye iyadoo la takfiifinayo halkaasna baraa baan kaga baxaynaa wuxuu ihi wabijimin jaariya ibnu qudaamatin ama ibnu qudaamata kadaka waalidu yaziida wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wajaariyatu jaariya bijimin xaal uu ku sugnaaday jim oo isagu magacaysan xarafka ugu horeeyaa jim yahay ibnu qudaamata ina qudaamo weeye kolleyna dee nusqooyinkii matniga barhkoodsa ku dabdisay mala labada way qaban lahay waa iyadoo la sarfiyo la tanwiiniyo wasanka daraaddeed oo ibnu qudaamati in la yidhaha taasi waa marka wasanka la eegayo marka kale waa ina qudaamo weeye oo isagu weliba dikri uun buu leeyahay riwaayo kuma laha saxiixa bukhaari buu dikri ku leeyahay kadaka sidaas oo kale waxa ah oo jim lagu dabdinayaa jim xarafkiisaa hore waalidu yaziida ninka yaziid la yidhaaho waalidkii oo isagu markaa yaziidna wuxuu ku sugan yahay muwadaca maalik baabada uu ku sugan yahay oo yaziid ibnu jaariyata la yidhaah labadaas baa ibnu salax kitaabkiisa ku sheegay sheekhu ziyaado ku soo daray dhaafay ibnu salax oo wuxuu yidhi qultu waxaan idhi haddaan ciraaqi ahay wakadaalika sidaas oo kale waxa ah oo iyagana jiim lagu dabdinayaa xarafkiisa horeo jaariye magacuu yahay alswad bnu lcalaa'i kale qasrigii waxuu ka yimi un wasanke ninka aswad ibnu lcala la yidhaaho ayaa taas lagu dabdinaya waa awowgii marka oo waa aswad marka isagaa sabada laakiin awow ahaan iyo wabnu abi sufyaana ninka ina abi sufyaan la yidhaaha camrun camri ah isagu ibna abi sufyaankaas waana labadaba awowyaane fajadu daa kan imaka awowgii iyo wadaa kaa kale awowgii waa ina cala aswad ibnu lcala iyo camr bnu abi sufyaan labadaba awowyaashood siyani kuwa siman weeyo waa isku mid macnaa nisani waa tasniyatu siyin waa isku mid oo mid kasta waxaa la yidhaahaa jaariya la yidhaha kaa horena waxaa la yidhaha alaswad bnu lcalaa'i ibn ljari ibnu ljaariyati taas way ibnu jaariya kan kalena maxaa la yidhaahaa waa camrun ibn abi sufyaana laakiin isagu waa awowga labaade ibn asiid ibn jaariyata saqafiyu oo bukhaari xadiis ama dee axaadiis uu kaba wariyey labadaa weeye laakiin xagga walow awowgoodu uu isku mid yahay xaggii akrinta laakiin midna waa awowgiisii dee markaa awowgiisii ahaa isaga aabihii dhalay midna waa aabihii awowgiyo waa awowgiisii labaad buu noqono intaasay ku kala duwan yihiin laakiin labadaa nin ee imaka uu kusoo kordhiyey xaafidulciraaqi mid kasta awowgii waxaa la yidhaha jaariya oo markaa waxay inoo noqon marka labadii hore lagu daro afar bay kutubta inoogu noqon marka intaas baa jaariya la yidhaha wixii aan afartaa ahayn waxaad adigu odhanaysaa xaarisa ama xaarisato si zayd ibnu xaarisata oo kale xaarisatu bnu suraaqa xaarisatu bnu wahbin waa magacyo badan oo wixii aan afartaa ahayn ee bukhaari iyo muslim iyo muwadaca maalikaad ku aragto xaarisata ku dabdi ee jaariye wax la yidhaaho oo jiib xarafkiisa hore yahay intaa uu inoo magacaabay ayaa jira weeye oo bal markaas waayo yaziid ibnu jaariya haddii dee kolkol cabdiraxmaan iyo mujamic ibna yaziid ibnu jaariya waa yimaadaan kutubta laakiin waa yaziid ibnu jaariyaha laguu sheegay bal intaasba wey afarta wixii aan ahayna xaarisata dhe umuur aad bay u sahlan yihin laakiin waa haddii ruuxu xifdiyo waxaan xifdi la-aan ma noqonayso iyo dabdi la-aan iyo fahm dee xifdi aan fahm lahayna qiimo laho ruuxu intuu wixii xifdiyey marka magacii kusoo baxo aanu wixii soo xaadirsan inay taasi waxaqayb xifdigaas waxa weeyaan dee waa fahm ujeedada fahamka wuxuu keenayaa mar kastoo sanadkii markaad aragtay magacii kugu soo boodo ama kugu soo baxo ee adigii aada xusuusato oo xusuustaas dabdigiisii taasna markaa xifdigiina markaasuu ku anfacaya dee istishhaadki iyo istidlaal ahaantiibuu kugu anfacaya haddii adoo xifdisana lakiin haddaa magacii marka kusoo baxaanad garanahayn dee taasi kolley waxba xifdi naaqisuu noqono ama dee kol haddaan fahma lahayn wax weyno uu soo kordhinayaa ma jirto bal fahm iyo xifdi baa kolley umuurahan lagu kala saaraayo si kaloo lagu kala saaraya ma jirto marka wuxuu ihi wabijimin jaariya wabijimin wajaariyatu jaariya bijimin ay maca ityaani bijimin iyadoo jiim xarafkiisa hore laga dhigayo lala imanayo ibnu qudaamatin waa dee si labaad baa isaga isaga laqbayste ibnu qudaamata inu qudaamo weeye kadaaka saas oo kale waxa ah oo iyadna jiimtaa lagu dabdinayaa waalidu yaziida yaziid ibnu jaariye aabihii qurtu waxaan idhi haddaan ciraaqi ahay wakadaaka waxa kaa laguu sheegay ee jiimta dabdigiisu yahay lamid ah xagga dabdigaasoo isna jiim lagu dabdin alaswad bnu lcalaa'i ibni jaariyata ninkaa aswad ibnu lcalaa'i ibnu ljaariya iyo wabnu abi sufyaana kolley markan wasanka aqriyayno siyaani baa shadriga dambe ku sugan kan horena markaa wabnu abi sufyaani ayaan odhanaynaa wasanka daraaddeed baan u odhanaynaa taase bal haddaba wabnu abi sufyaana iyo ina abi sufyaan oo camru bnu camar ah ina abi sufyaankaas oo waa camru bnu abi sufyaan ibni asid ibni jaariya fajadu daa kan camrin ah awowgii iyo wadaa kan kale ee isaguna isagu aswad ibnu lcalaa awowgii siyaani waa laba simanoo waa isku mid xagga magacoo jaariya mid kasta la yidhaah walow labada awow meesha ay dee kaga sugan yihiin mid kasta nasabkii ay kala yar dee markaa dambayso bal taasna waxaan filayaa waa arrin aada u cad sharxuna wax xasaasa uu ka tegayaa ma jirto oo uu si fiican buu u dabdin bal meelahay bukhaari iyo kuwa meel keliya un kaga sugan ama xadiid keliya un kule axaadiistoodu badayn xadiidkoodii buu tilmaamaya laakiin markuu qultu wakadaaka alaswadu qabanayay sharaxa bartankiisa ayaa muxuu yihi wahuma wahuma alswadu markaa wuxuu leeyahy waxaan ku kordhayaa صaxiixa kusugan ismani akhrani lam yadkurma ibn صla ashartu ilayhima biqowli qultu wakadaka aswadu ilى akhiri wahuma alswadu bn اcalaayi bni xaarisata eeg waa magacii uu doonayay inuu ka dabdiyo ka saaro kiba